halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban hirarka afcimada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
subaxu wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha juunna waa saddex sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
waxyaabaha ku kallafi kara hadda oo sahada su-aasha ii weydiisana kolley balater waa nin waaye araga sida hadda aan ogsoonnahayna inta hadda uu fiifa ka dhex shaqaynayo waxay ku dhowdahay nusqarni afartan iyo dhowr sano ayuu fiifa ka shaqaynaya uulajagooyin muhiima ka ahaa ka hayay oo u dhexeeya faqiyo guud oo fiifa ah ilaa iyo guddoomiye oo hadda markii shanaad laga doortay oo imaan lahayd kow iyo labaatan sano
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ah ee soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo ka hadlaya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee fifa sef blater oo sheegay inuu casiri doono warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kaleed saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a qalab caafimaad iyo dawo loogu deeqay isbitaallada magaalooyinka jiriban iyo caabudwaaq balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweyne barack obama ayaa qalinka ku duugay sharci hay-adda amniga qaranka awood u siinaya inay xogta ka raadiso dhegaysiga taleefanada si looga hortago falalka argagixisada kaasoo xilligiisu uu dhammaanayay madaxweyne obama ayaa sheegay in sharciga cusub uu dhowrayo xorriyadda shacabka iyo midda amniga qaranka shalay ayuu aqalka senatarada maraykanku meel mariyey sharcigan oo lixdan iyo toddoba senatar ay ogolaadeen halka labiyo soddon senatarna ay diideen iyadoo sidoo kale sharcigan uu horey u ogolaaday aqalka wakiiladu sharcigan ayaa fasahaya in hay-adda amnigu ay si sira u dhegaysato taleefanada shirkadaha isgaarsiinta iyadoo muwaadiniinta la dhegaystana la diiwaangelin doono xogtooda oo haddii laga shakiyo inay ku lug leeyihiin falal argagixisaa ay saraakiishu maxkamadda ka soo qaadan doonaan warqad ogolaanaysa in qofkaasi su-aale la weydiiyo dowladda maraykanka ayaa hanaankan waday tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii maraykanka lagu qaaday sannadii labadii kun iyo kowdee dadka sharcigan ka soo horjeeda ayaa sheegaya in sharcigan uu xadgudub ku yahay nolosha khaaska ee malaayiin maraykan ah oo taleefanadooda laxan dhegaysto kuwaasoon shuqul ku lahayn umuuraha argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday talaadadii shalay ahayd in sarkaal sare oo ka tirsan maraykanka uu kula kulmay dalka cumaan toddobaadkii lasuu dhaafay wakiilo ka socday dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ah ee qabsaday dalkaasi yemen kaaliyaha xogeya arrimaha dibadda ee maraykanka ann peterson ayaa waxa ay joogtay maalmihii lasoo dhaafay dalkaasi cumaan iyadoo booqasho ku tagtay dalka sacuudi arabiya sidii markaasi qaybaha ku lugta leh xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi yemen ay wadaxaajood u yeelan lahaayeen kulanadan ayaa kuwii ugu horreeyey ee la shaaciyay ee u dhexeeya saraakiil maraykan ah iyo xuutiyiinta tan iyo intii xuutiyiintu ay qabsadeen caasimadda sanca afar qof ayaa ku dhimatay kadib markii ay dhacday diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen dhakhaatiirtaan xuduudka lahayn taasoo shalay ku dhacday deegaano ku yaala waqooyi bari dalka nebaal oo horey waxyeela uga soo gaadhay dhulgariilkii dalkaasi ku dhuftay meydadka saddex raga iyo qof dumar ah ayaa laga helay halkii ay diyaaraddu ku dhacday iyadoo booliska waday badigoobka dadkaasi uu sheegay in meydadkaasi ay ku soo celin doonaan magaalada kathmandu ee caasimadda dalka nebaal mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha gargaarka ayaa gurmadka dadka waxyeeladu ay hore uga soo gaadhay dhulgariirka dalkaasi ku dhuftay gaarsiinayay ay u isticmaalayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca kadib markay waxyeelo ba'ani soo gaadhay dhammaan waddooyinkii tegayey deegaanadaasi kooxaha waxbadbaadiya ee bartamaha shiinaha ayaa waxay wadaan baadiguubkoodii dad iyagu ka samatabaxay kadib markii markab siday afar boqol iyo konton qof ay duufaani ku dejisay isagoo marayay webiga yaantis wakaaladda wararka u faafsa dalka shiinaha ee shinwa ayaa waxay ku warantay in lasuu badbaadiyey shan iyo toban qof iyadoo la helay meydka shan qof ilaa iyo hadda roob si xoogle u da-aya iyo dabaylo ayaa waxay caqabad ku yihiin dadaalada in dad kaleeto la helo meydka saddex qof ayaa waxaa laga helay yoyang ee gobolka hunaan oo ilaa iyo konton kilomitir u jira halka markabku uu ku degay sida laga soo xigtay jariidada maalinlaha ah ee peoples daily warbaahinta ayaa waxay sheegtay in rakaab badan la rumaysan yahay inay ku dhex xaniban yihiin webiga iyadoo la sheegay in la maqlayo dad iyagu ku dhex jira markabka degay oo qaylinaya oo dalbanaya in la caawino ilaa iyo kun askari iyo afartan iyo sideed maraakiiba ayaa waxay ka qaybgelayaan howlgalkaasi dadka lagu soo badbaadinayo sida ay ku warantay peoples daily wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee fifa seb balater ayaa waxaa shalayto uu sheegay inuu xilka iska casiri doono iyadoo golaha xiriirkana uu isugu yeeray inay qabtaan kulan deg dega cabdiraxmaan xuseen furre oo stuudiyaha ila fadhiya ayaa warbixinta nooga diyaariyey hadalka ka soo yiiray madaxweynaha xiriirka kubadda cagta viva seplata ee ah inuu xilka iska casili doono ayaa noqday mid dad farabadin ee aysan filaynin maadaama xilkaasi markii shanaad loo doortay muddo lix maalmood ka hor haddaba maxaa keeni karaa inuu seplata uu sheego inuu xilka iska casili doono waxaan su-aashaasi hordhigay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani saciid carab waa maasantahay koleyba in guddoomiyaha kubadda cagta adduunka ee blatter oo la doortay jimcadii lasoo dhaafay hadda oo adduunku dhan uusan filaynba inuu iscasiro si oo koleyba layaab ayay dadka dhan ku tahay inuu ku dhawaaqo o yihahdo waa iscasiri doonaa yani jegada madaxweynimada waa ka fadhiisan doonaa inuu ku dhawaaqo kule arrin layaab leh lamana sugeynin waana wax koleyba degdeg waxaanu isagu gaaray ah waana koleyba wax qofka macnaa uu go-aan wuu gaari karaa qofka soo jegahay inuu yidhaahdo waa ka fadhiisanaya waxyaabaha ku kalafi kara hadda oo sahada su-aasha ii weydiisana kolley balater waa nin waayo araga sida hadda aan ogsoonnahayna inta hadda uu fiifa ka dhex shaqeynayo waxay ku dhowdahay nusqarni afartan iyo dhowr sana ayuu fiifa ka shaqeynaya uu jagooyin muhiima ka ahaa kahay oo u dhexeeya xakeeyo guud oo fiifa ah ilaa iyo guddoomiye oo hadda markii shanaad la doortay oo imaan lahayd koo iyo labaatan sano marka kolley waa nin waayo araga dareemi kara xilliga ay ku habboon tahay iscasilaadiisa iscasilaadda uu sheegay seplata ma dhici kartaa inay keentay fadeexad dhowaan soo wajahday qaar ka mid a xubnaha xiriirka kubadda cagta oo maraykanku uu eedeymo ku soo ogay waa kan mar kale guddoomiye cabdiqani saciid carab waa dhici kartaa sida hadda intaan hadda ku sugnayn magaalada zuurikh ee switzerland ee shirku ka dhacay doorashadu ka dhacaysay barnaamijkaas wuxuu soo ifbaxay maalintii doorashada maalint laba maalmood ka hor soo ifbaxay in scandal ay ka dhawaajiyaan dadka kolleyba ilaa toddoba qofoon hadda u xiran yihiin la ogyahay oo intuba ay latin america ka yimaadeen howlaha qaar marka laga hadlayana wadamada qaar way fahmi karaan waxa laisku haysto wadamada qaarna ilaa wixii lasoo shac bixiyo banaanka la keeno ma fahmi karaan marka waxaan dhihi karaa kulley anigu waa loo sababeyn karaa arrintaas laftigeeda oo qofka meesha ka shaqeynaya markuu arko in dadka asaga shaqada kula jira ay ceeb ceeb faraha la galaan ama kuwa asaga la shaqeynaya guddiga fulinta ha noqdaan ha noqdaan xogeyntiisa ama dad shaqadiisa kamid aba qofba go-aan u qaataan asaguna hadda kulley markii la doorta kadib waxyaabahu ku dhawaaqa waxaa kamid ahayd in oo waxyaabaha dhacay laga nadiifin doono fifa gudaheeda lix bilood gudaheedana isbedel xoogle ayaa dareemi doontaan ayuu isbedelka uu sheegaya kan ka mid tahay waxa lagu eedeynayana inay qayb ka tahayna waa dhici kartaa maadaama ay jirto musuq maasuq lagu soo eedeeyey xubno xiriirka fiifa ka tirsan haddana uu seplata sheegay inuu is-casili doono taasi saameyn ma ku yeelan kartaa wadamada qatar iyo ruushka oo ciyaaraha koobka kubadda cagta lagu qaban doono labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo labada kun iyo labaiyo labaatanka in ay dhacdo in laga wareejiyo waa kan mar kale guddoomiye cabdiqani saciid carab runtii barnaamijka qatar xilligii ay heleen oo ahayd laba kun iyo kooiyi tobanka ilaa hadda waa la daba joogay oo wadamada aan raaliga ka ahayn ay kamid ahayeen wadamadii ay gafay inay iyaguna qabtaan waxaa laisku haystana markaad fiiriso waxay u badan yihiin dan cid walba cidda kale waxay ku haysato danay u badan tahay sida waxaa lagu doortaaba musuq maasuq ahaa saasaa lagu eedeynaya qaar waxay leeyihiin cidda musuq maasuq wax ku eedeynaysa horey ayagu wax u qabteen laakiin hadda markay waayeen ayay howl kala wataan marka waa laga yaabaa wayna daba taagan yihiin in barnaamijka qatar oo world cupka iyo tiruuskaba ay leeyihiin sida lagu doortay sax maahan way daba taagan yihiin haddii ay sidaan hadda dhacdo oo oo oo balater si oo rasmiya isku uu hor isaan gareeyo congress hor yimaado sida saxda oo sharcigu habo waa kaase waa laga yaabaa in ay dib loogu noqdo markaas marka waxaa soo bixi doonta in oona soomaalisu aan la daba taagneyn ee la daba taagnaa waxa la rabay oo ahayd inaysan halkaas waxba ka dhicin haddii laakiin khadar sida loogu daayo waxyaabihii kaleeto ay musuq maasuq ay ku sheegaan ay soo bandhigaan ay nadiifiyaan isay sheegaana sax laakiin wixii jiraba waa la ogaan doonaa laakiin bahashu kama marna dan kama marna sebalata waa nin caynkeer waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim geedow cawaale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan tv-ga universal waa mahadsantahay cabdiraxmaan marka hore joseph sebalata waa nin u dhashay dalka switzerland oo hadda toddobaatan iyo sagaal jir ah wuxuuna inta badan ahaa nin maamulkii ganacsiga soo bartay oo jaamacadda luzena kasoo baxay laakiin noloshiisa inta badan waxa uu ahaa nin ku lug leh arrimaha kubadda cagta gaar ahaan hay-adda ugu sarreysa kubadda cagta oo viva loo yaqaano madaxweynaha ayuu ahaa oo viva ah tan iyo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii oo hadda toddobiyi toban sano laga joogo sidoo kale xogeyaha guud ee viva oo ah awooda labaad marka madaxweynaha laga soo tago ayuu horu ahaa kun iyo sagaal boqol koob iyo sideetankii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii oo markii madaxweynaha loo doortay uu ahaa xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta tan iyo markii la doortay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii afar jeer oo kale ayaa la doortay oo hadda ugu dambeysa markii shanaad loo doortay bishii may hadda dhamaanay sagaal labaatankeedii marka wuxuu ahaa nin kubadda cagta inta badan aada loogu yaqaano saameyn badanna kula awoodiisa dhan ama talabar noloshiisa in ka badan afartan sano hadda ku guda jira maamulidda kubadda cagta gaar ahaan vivo hay-adda ugu sarreysa intuu xilka soo waday muxuu seblater ku soo kordhiyey ciyaaraha waa kan mar kale ibraahim geedow cawaale seblater hadda wuxuu sheegay inuu ka fariisanayo shaqada ilaa uu kasoo qaban qaadiyo shir oo lagu dooranayo guddoomiye cusub oo madaxweyne cusub wax badan ayuu ka bedelay dabcan waxaan loo yaqaano modern football ama kubadda cagta casriga ah ninka bilaabo waaye waxa uu soo kordhiyay tartamo badan oo viva ay qaban qaadiso dabcan viva tartamada caalamiga ay qaban qaadisa waa xiriir kubadda cagta adduunka waxaana ugu weyn koobka adduunka oo ragga oo kun iyo sagaal boqol soddonkii bilowda koobka adduunka horumar badan ayuu ku sameeyey gaar ahaan qaaradaha lix qaarad ama lix gobol oo viva ka xubno ka ah marka laga soo tago sida america iyo iyo iyo yurub wadamada kale qaaradaha kale waxay ahayn kuwo inta badan aan saameyn xoogan ku lahayn koobka adduunka laakiin markii uu xilka qabtay wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay in lagu martigeliyo qaaradahaas sida asia africa iyo north america dalalka ka qaybgalayana ugu kordhiyo kubadda cagta ee wadamada soo koraya gaar ahaan qaaradda africa oo soomaaliya xataa kamid tahay oo adeegyo badan iyo dhaqaalo badan ay fiifo ku bixisay in fursado ay u helaan daba kasoo koraya in la maalgeliyo lix maalmood ka hor ayay ahayd markii xilka markii shanaad loo doortay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee fifa seplata kaasoo hadda sheegay inuu xilkaasi iska casili doono xilli soo wajaday xiriirka kubadda cagta fifa fadeexa la xiriirta musuq maasuq oo horseeday in xubno ka tirsan fifa xabsiga loo taxaabo
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan xuseen fure oo warbixintaas nooga diyaariyey madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee fifa seplater oo sheegay inuu xilka iska casili doono
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan meel kasta ood naga dhegaysanaysaan adeeq iskugu jirta qalab caafimaad iyo daawo ayaa gaadhay dekadda magaalada boosaaso taasay ku deeqeen jaliyada soomaaliyeed ee magaalada seattle washington ee dalka maraykanka iyo ururada somali health development iyo african development for health and education iyadoo qalabkaasi loo wado isbitaalada magaalooyinka jiriban iyo caabudwaq haddaba ibraahim xasan daanduray oo haatanba istuudiyaha igu weheriya ayaa khadka taleefonka kula xiriiray guddoomiyaha africa health education development mudane cabdi weli maxamed daahir qarboobe oo isagu uu weydiiyey inay jirto cid kale oo gacan ka siisay sidii deeqdaasi halkaasi loo gaarsiin lahaa
qalabkan walal waxaa iska kaashaday jaaliyadda resiyarol iyo dadka degan degmada jariban iyo caabudwaq qalabkaas haddii la qiimeeyo suuqa wuxuu ka joogaa ugu yaraan laba boqol iyo konton kun run ahaantiina qalabkaas waxaynu ugu qaadatay inaan raadino dhowr bilood annagoo la subinayno xiriir hay-adaha inta ku yaala wadankan maraykanka iyo isbitaalada guud ee ku yaalo jariiban iyo caabudwaaq dalab baa noogu yimid dhakhaatiirta joogo isbitaalladaas qalabaadka sida wax lagu qalo marka qalabkaasi muxuu ka kooban yahay wallahi qalabkaas waxyaala badan ka kooban yahay tusaale ahaan haddaan ku siiyo wuxuu ka kooban yahay ultrasound buu ka kooban yahay bakoordaha lagu dhutiyo dhiig joojiska wax wax lagu qalo waxyaala badan ka kooban yahay wallahi waxaa waxaa ugu yar cirbad waxaa ugu weyn sariir waxaa u dhexaysa ultrasound so haddaa rabta inaan kuu sheego labada container wax alla wixii lagu diyactir laha isbitaal baa ku jiro walaalle xaggee loogu talagalo marka qalabkaasi la geynayaa si ay uga faa'iidaystaan wallahi qalabku waa badan yahay waa kolley waa garanaysaa laba container oo midkiiba konton feet yahay weeyaane tusaale ahaan qalabka wuxuu ku hagaagayaa labada degmo ee weyn tanjariiban iyo tancaabadwaq kabacdi halkaas ayaa waxaa lasii gaarsiinayaa tuulooyinka hoos yimaado sida dhabad balambal garaacad ayagana waxbaa lasii gaarsiinayaa insha allah laakiinse waxaan ugu talagalnay qalabka intiisa badnood inuu ku ekaado magaalooyinka waaweyn maadaama markii loo baahdo arrin caafimadeed dadka soomaaliya maadaama ay ruguuraa yihiin ay imaadaan magaalooyinka waaweyn ma markii ugu horreysaa oo qalab daawo noocaana aada geysaan soomaaliya taastaan ka jawaabin hay-addan waa hay-ad soo jirtay labada kun iyo sagaalkii kama shaqeyna keliya caafimaadka waxaan ka shaqeynaa waxbarashada dhowr iskuol baan actually ka dhisnay muxuu ahaa baalka gobolka gado iyo xataa koonfurta galbeed ee soomaaliya haddii aan ku laabto su-aashaadii markii labaad oo aan geyno weeyaan agab caafimaad ee soomaaliya agabkii noogu horreeyay waxaan geynay gobolka gedo annagoo u qaybinay ugu yaraan shan ilaa toddoba degmo sida degmada garbahaarey baledxaawo luuq ceelwaaq dhammaan agab baan geenay sanadkii hore tan xataa waxaa noo raacay dhakhtar annaga naga mid ah oo le dhakhtar axmed cabdille oo halkan ka baxay bishii abril toban iyo sagaalkeedii oo ku sugayay alaabta boosaaso waa gartay maxaa ugu baaqaysaa dadka kale ee soomaalida ee ku nool dalkan maraykanka iyo wadamada kale ee dunida sida yurub iyo canada wallaahi daanduray waa su-aal aada qaali u ah run ahaantii horta aniga waddankan maraykan oo yar baan imid waxaa umada dadka inay u barteen inaan gacan u haadino shisheeye ama hay-adaha kale aniga waxaan dadka kula talin lahaa in soomaaliya ay u maqan tahay soomaali in aanan qof qaxo laga sugin in annaga aan waddankeennaga dhisano wax u qabsano aan isticmaalno khibradaha annaga aan leenahay weliba dadka jooga soomaaliya adinkaa isku filan adinkaa maal haysto adinkaa maskax haysto dalbada waxaad u baahan tihiin ee naftiina keliya muxuu ahaa ha u daynina baska inuu shisheeye ama u n ama waxaas haysiyaan anigu ma dhahayo hay-adaha iba keenin laakiinse waxaan leeyahay actionka ama initiativeka inuu annaga naga yimaadaa oo annaga wixii aan bilownaa kabacdi si anan looga caawiyo qarbooba ma jiraa mustaqbalka qalab kale ee caafimaad iyo daawo oo aad ku tali jirtaan inaad gaarsiisaan soomaaliya ha wuu jiraa waana bilownay mana istaagayno ilaa aan ka gaarsiino meel kastoo ay degan yihiin soomaali soomaaliyana ku taalo inaan gaarsiino agabkan oo kaloo caafimaad ah haddana mashruuca waxaa noogu jiro in aan degmooyin kale hadda magacooda aan sheegi karin inaan insha allah aan gaarsiino agab saan oo kale ama xataa kasii fiican kuwa hadda aan geenin watahay dhegaystayaal wuxuu ahaa guddoomiye cabdiweli maxamed daahir qarboobe oo u warramayey daandurey
dalalka dowladdu ciraaq ka caawinaya inay ka adkaato ururka daacish ayaa taageeray qorshaha dowladda ciraaq ay ku doonayso inay dib ugu qabsato magaalada ramaadi oo hadda ku jirta gacanta ururka daacish kadib markii uu isbahaysigaasi kulan kula yeeshay magaalada baris ee dalkaasi faransiiska wariyaha v o a lisa bryant ayaa warbixintan baris nooga soo dirtay cabdiraxmaan xuseen furre waa kan mar kale
dowladda iraaq ayaa dalalka ay la tahay isbahaysiga ka dalbatay inay u fidiyaan taageero dheeraada si ay uga adkaato dagaalyanada ururka daacish iyadoo sidoo kale xukuumadda bakdaad ay qorshaynayso inay qorato askar badan islamarkaana ay ciidamayso qaar ka mida maleeshiya beeleedyada hubaysan ee iyagu iskood isku soo abaabulay qorshayaashan ayuu shalay ra-iisul wasaaraha dalka iraaq haydar al cabaadi uu ku soo bandhigay kulankii shalay ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska kaasoo iskugu yimaadeen dalalka iraaq ka caawiya la dagaalanka ururka daacish kulankaasi kadib ayuu ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken sheegay in xilligan ay sax tahay in qorshahaasi la fuliyo ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan labadaba
Right now, we have the right strategy.
xilligan ciraaq waxaanu haysanaa istaraatiijiyo sax ah oo ah iskugeynta duqaynta cirka isbahaysiga tababaro qalabaynta ciidanka kaalmo waxtar leh oo qaybaha kala duwan ee gudaha loo fidinayo waana istaraatiijiyada guusha keenaysa laakiin waa haddii laba arrimood oo isla eg ay diyaar yihiin waanu maqlay waxa uu sheegay ra-iisul wasaare haydar al cabaadi ee ah xagga isla ekaanshaha inuu diyaar yahay iyo in lala macaamilayo waxyaabaha kale ee caqabadaha keeni kara sida gobolka cambar dalalka ku jira isbahaysiga iraaq ee ka caawinaya la dagaalanka ururka daacish ayaa dhowaan bilaabi doona inay ciraaq geeyaan gantaalada lidka taangiga ama kaaraha si ay ciidanka ciraaq ugu adeegsadaan baabuurta ururka daacish u isticmaalo isqarxinta ee uu ka soo buuxiyo walxaha qarxa qaybta ugu horeysa ee gantaaladan ayaan la filayaa in ciraaq ay gaaraan bilowga toddobaadkan waxaannu sidoo kale sii wadi doonaa howlgalkeenna dhanka duqaynta cirka ee gobolka ambar iyo meelaha kale si aannu culays u saarno ururka daacish kulanka ka dhacay magaalada baariis ee dalka faransiiska ee lagu doonayo in ciraaq looga caawiyo inay ka adkaato ururka daacish waxaa ku kulmay diblomaasiyiin ka socday isbahaysiguu hogaamiye maraykanka ee dagaalka kula jira ururka daacish iyadoo uusan kulankaasi ka soo qayb gelin xoogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry maadaama uu dhowaan lug ka jabay oo dalka maraykanka uu dib ugu soo laabtay saraakiisha maraykanka ayaa xooga iraaq ku eedeeyey inaysan si wanaagsan ugu dagaalamin magaalada ramaadi oo hadda ku jirta gacanta ururka daacish dalalka ku jira isbahaysiga ayaa doonaya in isbahaysiga lagu soo daro dagaalyanno u dhashay sunniyiinta iraaqiyiinta ah ra-iisul wasaaraha iraaq haydar al cabaadi ayaa doonaya in taageero badan oo dhanka milatariga bulshada caalamku ay siiso si looga adkaada ururka daacish wuxuuna mar kale ku celiyey codsigiisa maruu shir jara ay ku qabtay magaalada baris ee dalka faransiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu ballanqaadyo badan ka helay isbahaysiga si looga hortago dagaalyahanada ajanabiga ee ku qulqulaya dalka iraaq sidoo kalena kuwaasi ay yihiin kuwa dhaqaalaha u fidiya ururka daacish wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska loranta febes ayaa sheegay inuu isbahaysigu ka midaysan yahay la dagaalanka ururka daacish balse qiray in xili badan ay qaadan doonto in meesha laga saaro dagaalyahanada ururka daacish warbixintii wariyaha v o a lisa bryant ay noogu soo dirtay magaalada baris waxaa soo jeedinayay cabdiraxmaan xuseen fure
mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa markaasi ay si wada jira u daadiinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ibraahim xasan dandure dalka ukraine kormeerayaasha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in la hayo markhaatiisa soo taraya oo ah in ciidanka ruushku ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka socda dalka ukraine wariyaha v o a lisa shrain ayaa warbixintan ka soo dirtay jeneefa ibraahim xasan daandurey oo stuudiyaha igu heliya ayaa soo koobaya
dalka ruushiya ayaa beeniyey in askartiisa ay ka dagaalamayaan bariga ukraine laakiin waxa uu sheegay in kuwa dagaalamaya ay yihiin mutadawiciin kaalmaynaya fallaagada taageerada ka haysata ruushiya kremlinka ayaa diiday inay qirtaan askar ukrain ay gacanta ku dhigtay in ay yihiin kana tirsan yihiin ciidamada ruushiya kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ivan simonovich ayaa waxa uu sheegay in kormeerayaasha oo si gaar ah u wareystay askartaasi kow iyo labaatankii bishii mey ee naga tagtay ay wax ka duwan taasi hayaan waxaa jira cadeymo sii kordhaya oo ah in askar ka tirsan ruushka ay ka howlgelayaan gudaha dalkaasi ukrain isla dadkii kormeerayaasha ay booqdeen ayaa waxa ay ku jiraan gacanta dalkaasi ukrain waxaana dembi baarista ukrain ay ku eedeynayso argagixisanimo simonovich ayaa waxaa kaleeto uu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamada ruushka ay siinayaan fallaagada hub culus oo casriya warbixinta ayaa waxay xustay in lix kun iyo afar boqol oo qof lagu dilay tiro ku dhow lix iyo toban kunna lagu dhaawacay bariga dalkaasi ukrain intii u dhexaysay bartamihii bishii abril ee sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa iyo bishii mey ee sannadkan waxaana warbixintu intaasi ay ku daraysaa in laga yaabo in tiradu intaasi ay ka sii badan tahay warbixintu waxaa kaloo ay tibaaxday in in ka badan hal milyan oo ruux ay ku barakaceen gudaha dalkaasi iyadoo boqolaal kun oo kalena ay qaxooti ahaan ay ugu qaxeen rusiya iyo dalal kale waxaa kaloo warbixintu ay sheegtay in ay hoos u dhaceen duqaymihii tan iyo intii heshiiska nabadeed la gaaray laba iyo tobankii bishii februari laakiin aanay weli duqayntu istaagin dadka rayadkana weli ay ku nool yihiin cabsi waxayna intaasi raacisay inay jiraan xadgudubyo xun oo xagga aadanaha iyadoo simonovichna uu sheegay in labada dhinac uu midba mid kale uu ku eedaynayo inuu geystay tacadiyadaasi laakiin ay warbixintu xusayso inay dembiyada noocaasa ay ku badan yihiin dhulka ay fallaagadu haysato waxaa jooga kooxo hubaysan waxaa jira eedeymo ah dilal tacadiyo boob baad lacageed oo la kala qaato dadka oo qasab loogu shaqaysto waxaana labada dhinac dowladda iyo fallaagada ka jira eedo ay ku jiraan dilal laakiin aannu hadda hayno eedo aan weli baarayno oon ka shaqaynayno warbixintu waxaa kaloo sheegtay in xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha ah ay ka jiraan krimiya tan iyo markii ruushka uu qabsaday gacankaasi bishii maarj afarteedii sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii
waa tahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii qaramada midoobay ee walaaca ka muujisay dalkaasi ukraine waxaa soo koobayay ibraahim xasan daanduray haatanna dhankaasi kaalimaha sugaanta iyo codka macaan ee fanaanada deeqa holan iyo heestii jeegaan
maxaad oran heestaasi jeegaan oo deeqa holan ay ku luqaynaysa waxaa hore u qaaday fanaanada qatar daahir ceege iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa anigoo ibraahim xasan daandurey iyo cabdiraxmaan fure oo garabkayga midig fadhiya waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.